الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وينبغي إمساك الأعماء يخاف وإن من سئل بجزء قد عرف رجحان الراو فيه دل فهو حق وترك تحديث بحضرة لحق وبعضهم كره الأخذ عنه ببلد وفيه أولى منه ولا تقم لأحد وأقبل عليهم وللحديث رتر واحمد وصل مع سلام ودعاء في بدء مجلس وختمه معا واعقد للإملاء مجلسا فذاك من أرفع الإسماع والأخذ ثم إن تكثر جموعا فاتخذ مستمليا محصلا ذا يقظة مستويا بعالم فقائما يتبع ما يسمعه مبلغا أو مفهما واستحسن البدا بقارئ تلا وبعده استنصت ثم بسملا فالحمد فالصلاة ثم أقبل يقول من أو ما ذكرت وابتهل له وصلى وترضى رافعا والشيخ ترجم الشيوخ ودعا وذكر معروف بشيء من لقب كغندر أو وصف نقص أو وصف نقص أو نصب لأمه فجائز ما لم يكن يكره كابن علية فصن واروي في الإملاء عن شيوخ قدمي أولاهم وانتقه وأفهمي ما فيه من فائدة ولا تزد عن كل شيخ فوق متن واعتمد علي إسناد قصير متن واجتنب المشكلة خوف الفتن بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dhexda kaga jirnay muxadiskii aadaabtii uu lahaa adugu bal markaa kollay aadaabaha qaar waa aadaab guud ahaanba dadka iyagu culimada ah ee cilmi dad nasrinaya ama faa'iideynaya lagaba doonaya leeyihiin waxyaalana de waa wax isagu bal markaa kollay khusuusiyaadkii cilmigan xadiiska ah ee aadaabtii bay noo socotoon qayb sooba aragnay wuxuu ihi markaa naadamku raximahu llahu tacaala wayanbagii waxa habboon imsaakul acmaa kii indhaa la-aa ka joogsigiisi uu ka joogsanayay ee uu markaa dee iska daynayay waa can iriwaayati ama can iltaxdiid inuu axaadiistii wariyo axaadiistii uu isagu gudbiyo inuu dee taas ayaa mudan in yakaf hadduu ka cabsado in xadiidkiisii waxaan ahayni uu xadiidkiisa raaco adugu takhliid iyo waxyaala u kaba baqdo inuu iskaba daayo taas baa mudan oo khaasatan hadduu dee nin kitaabkiisa uun ictimaadsanayay ahaa nin xaafido aanu ahayn oo ka baqda xadiidkiisii inuu soo dhex galo waxaan xadiidkiisii ka mid ahayn oon riwaayo aanu lahayn marka inuu iskaba daayo taxdiidka ama riwaayada kollay masalada acma iyo ka umigaana horeynu baabkii kan ka horeeye ugu soo aragnay baan taasi way fiicanta oo waxaa dhabtii ayay kaba mid tahay waana man su-ila bijuzin qad caraf waxaa kale waana man shaksigii su-ila la weydiistay dee inuu aqriyo dadkii gaadhsiiyo ama uu ku xadiiso bijuzin juz-i amase kitaab de waa juz adugu ama waxa weeyaan axaadiistii ama kitaab dhanbe axaadiistii taasoo qad carafa uu og yahay rujxana raawin raawi kale raajaxnimadiisa uu isaga ka raajaxsanyo ama isnaadkiisaoo ka caalisan ha kaga raajaxsanaado ama axaadiisiisii oo dee ama riwaayadiisii oo samaac ku xidhiidhsan isagana ijaazaad ay tahay ha kaga raajaxsanaato isagoo kitaabkan ama juskan uga dabdi badan oo xagga marka laga itqaanka iyo fahamka iyo dabdiga ugaga sarreeya haba noqotee adigu raawi rujxaankiisa uu kaga raajaxsan yahay fiihi fii hada aljuzi isaga uu kaga raajaxsanya ka warhayaa kaasna adabku suu yahay weeye dalla waa tusayaayo kii u yimi ee weydiistay ee doonayay xadiiskan ama juskan ama kitaabkan inuu isaga kaba qaato ruuxii kale kaga raajaxsanaa ayuu u tilmaamayo hebel baa igaga mudan oo umuuraha igaga mudan ee u tag buu odhan fahwa dalaalada irshaadkiisaas iyo tusintaas uu tusayo ruuxa kale kagaba raajaxsan xaqun xaq weeye waa nasiixo uu naseexayo dee nasiixadna waa ruuxa muslimkii wuxuu ruuxii kale muslimkaa ku leeyahay oo markaas fahwa irshaadkiisaas uu kayrkii oo kaga mudan wax uu ruuxii daalibkaa u tilmaamayo ee tusaya ku hanuuninayaa xaqun xaq weeye waa nasiixo waana xaq wa tarku taxdiisin waxaa kaloo iyaduna mudan oo adabtii toba mid ah tarku taxdiisin wayabagii waxa mudan oo habboon tarku taxdiisin xadiisba aqrintii iyo sheegitaankii inuu kaba tago bixadrati laxaqi kii isaga kaga mudnaa ee kaga awleysna agtiisa markuu joogo ee kaa majliskiisii ama adigu ay meel wada joogaan in xadiiska sheegitaankiisii iyo dee taas iskaba daayo iyadoo adabtii iyo taas wuxuu ugaga mudan yahay ama waa da-diisan uu kaba da-wan yahay ama aqoontiisan uu kaba horeeyo xaggan oo bal marka la eego sanadkiisa oo kaba caalaysan ama dee adigu wax adigu sabab keento uun inuu kaga awleysayo maanta taxdiiska markay wada joogaan uu xadradiisa joogo inuu taxdiiskii kaba taga sidaa dee a'imadii hore iyo culimmadeennii hore ay yeeli jireen ba taas baaba mudan weeye wa bacduhum barhkood intaa kumabay gaabsan marka ay wada joogaan barhkood kariha wuxuu karhay alakhda qaadasho la qaato canhu isaga xaggiisaba wax laga wariyo ayuu nacay bibeladin beled wax lagaga wariyo walxaal fiihi beledkaa dhexdiisa awlaa mid ka mudan oo dee waxa weeyaan fiihi beledkaa dhexdiisa uu ku sugan yahay man huwa awlaa waa ruux isagu kaga mud ka mudan minuu isaga ka mudan oo ruux isagu si un uga mudan beledkii hadduu joogaba in isagii beledkaa wax lagaga qaato wax lagaga wariyo ayay bacdigood dee karaheen walow dee karahadu aanay ahayn midhaarki dee karaha guud gaadhsiisan dee waa bacdigood say yeelaan buu inoogaba warramay bal adabtii buu inoo waday ruuxa muxadidkii aadaabtiisii ahayd kollay dhowr masalana halkan ama cala al aqal dee waxa weeyaan afar haddaan kaba dhigno way nooguba sugan tahay masalada hore kollay qaybo kamida horeynuu soo marayo xagga ruuxa indhaala iyo kii umiga ahaa iyo ruux kale oo basiiri oo dee wixiina garanayo siqi kitaabkooda u dabdinaya riwaayadooda horeynu usoo ogaanay bal ooyada taas baabkii kan ka horreeyaynu kuba soo maray imanka halkana waxa weeyaan ruuxii kol haddii uu indhabala' yahay indhala-aantaasi ama mid qadiima ha noqoto horreysay ama mid wax mar damba kuba timi oo markii dambe weynaaday mid kuba timi haba noqoteen haddii uu eeg axaadiistiisi uu hagaag u dabdinayo khaasatan hadduu xaafid yahay axaadiistiisa haysta haya oo sidee culimmadii abuu mucaawiya amtaashooda wixiisii hagaag u dabdiyo hagaag u sugo korka kala haya uu yahay oo xadiiskiisii dee un mooye wax kale oonu ku xadiisaya ama soo gelaya aanu jirin axaadiisna isnaadkiisi ku warinayaaye bal markaa iyada taasi dhib ma laha laakiin ninkii indhaala ee ka baqday khaasatan marka aanu xadiiskiisii dee xifdisnayn waxaan xadiiskiisii kamid ahayn inuu isagii soo galo xadiiskiisii ka raaco oo axaadiis aanu riwaayaba ulahayn iyo taas markaa uu istaag kuba wariyo isagoon dee axaadiistiisii lagu yaqaanay aanay kaba mid ahayn taa kaba baqanaya iyada markaa hiskaba daayo faraha ka qaado aqrintii iyo sheegidii taas bay adabta hore tahay laakiin bal masaa-ishaas hadduu xaafid yahayna iyada waxaani dhibaoo dee uu taan laga aamin yahayna iyada basi kuma sugna haddii aanu xaafid ahayna kollay masalada horeynu u soo maray aw allaabmi kartaan abiyaadeedii halkii ummiga iyo kaa dariirka ah ee cid kalena u dabdinaysa arrintuna ay kitaab tahay oo kitaabkoodii waa loo dabdiyay kitaabkii bay ka dee lagaga dhegaysanaya ama lagaga dul aqriaya iyagoo kitaabkii lahayo balkaa masaladeedii hore inuu soo maray masalada labaad ee uu halkan soo dhigtayna waxa weeyaan horta maanta weliba aada buu ugu yar badan yahay waxyaalaha daruuro shicir iyo waxyaala ay keeneen ee xarakaadkii dee qaybo ka mida lagaba tegay bal imanka abyaaddan aan haynoo kale sadriga hore wayanbagii imsaakul acmaa ayaa dee imanka caadigii aan aqriaynaa ee laakiin markay beydka noqoto hamzada alacmaa lama taxqiijin karayo oo lama sugi karayo ee waa la tafsiirinaya marka haddii la tafsiiriyo hamsatu wasli su hubtana dee waxa weeyaan laamtii markii hore reebanayd ee imsaakul acma tiibaa waxa weeyaan xarakaysmi hamsadna waa laga boodaya darsi waxay idhaahaanba waa xakiinaysa un daruurada wa ana man su-ila ayaa asalku ahaa halkana iyadana daruuro shicri walow taasoo kalena aynu hore usoo aragnay siinta waa la kasrino hamsadna yabay isu bedelaysaa fiila un bay noqon marka imaka haddii kaleo su-ila laydhaah waa hamsadina sideedii loogu dhawaaqo wasankii waa jabayaaba oo bal markaa taasna waa wax uu keenay hamsada inta la kasriyo sidoo kaale walow dee si aanaynu ool laakiin waa suutiaale nusqooyinka dabdisana ayiin dee shuraaxduna sheekhu yaanu sheegin ba shuraaxdii kitaabkuna ay ku baraarujiyaan sintuna way kasirsan tahay marka la aqriayo hamsadina waa la tafsiirinaya lidaruurati lwasni laakiin markan sida kale loo aqriyo waa caadi bal markaa xataa beytka saddexaad isagana wabacduhum kariha alakhda canhu weeye imaka caadi ahaan oo hamsada masderku waa hamsata qadc laakiin taxqiiqeedu wuxuu ku keenayaa khalal buu wasankii ku keenayaa iyada nafteeda hamsada waa la darjin ama waxa dee waa la tasiirin oo waxay noqonaysaa marka hamsadii intay hamsatu wasli isu bedeso hoodee ayay noqonaysaa un laamtiina in la xarakeeyo kariha lakhda ay soo baxdo markaa say imsaaku lacmaada imakaan inshaadka u leenay laakiin markan kale waa caadiyo weliba maanta waxaad moodaa inay ku yar badan tahay taasi intan casharkan aan hayno waxyaalaha ay daruuro markaas wasanku uu keenayo si uu toosnaado bal markaa wax markii hore asalkii kelimada lagaba tegayo yosay ahayd ba sida hamsooyinkan taxaqiijinteeda waa inta badan hamsooyinkay u badan yihiinba ee la tasiilinayo bal markaa horta waxaan leenahay marka wasanka aan ku ishaagaysaan waxay noqonaysaa un wa ana man siila bijuzin qad carif qad caraf laakiin markan kale wa ana man siila weeye oo waa masale labaad oo ruuxii haddii la weydiisto inuu juz ama kitaab ama axaadiis uu aqriyo oo waa loo yimoo saa'id baa weydiistay waxaan og yahay axaadiista juzkaas juskoodna inta badan ajaaji xadiiska idmay weyneyna ilaa labaatan waraaqood iyo axaadiistood bahdo kolkol raawi keliya axaadiistii ama mawduuc keliyay noqonaysa ama kitaabba adigu wax la weydiistay oo axaadiista lagama doonayay riwaayadoodiibaa wuxuu og yahay in meeshaa dee kaba dhow oo isaga ka mudan ka raajaxsan oo kaga raajaxsan ama ha noqoto waa ka sanad caadisan yahay waqtiyadoodna sanadadu kolley dee waa wax asalba la isuga imanayaaba in badan ahayd ama sanadkiisii baaba kaa kale itisaal samaac iyo waxaa ku xidhisan isagana ijaazaad iyo duruq adigu aan saa usii weyneyn buu ku taxamulay ama xagga marka la eego dabdiga kitaabkaas iyo juskaas dabdinteeda iyo fahamkeeda ayaabu kaga mudan yuu kaga horeeya haddaba ruuxa sidaasoo cilmigeena iyo diintu waa nooseexe ee taa la weydiiyey ogna cid kaga mudan yaanay adigu xasad iyo waxyaalo kaliya ku xambaarin inuu ruuxa fadligiisiina qariyo tanna aanu u naseexayn daalibtii ha ugu naseexo iyo ha idhaaho hebel baa kaa igaga mudan ee hebel u tag oo kii ha u tilmaamo isagu kaga mudnaa si uun kagaba mudnaa taas baa iyadna adabtii ruuxii muxadiska ahaa kaba midoo weliba irshaadka caynkaasa iyo dalaaladaasi waa nasiixo diintuna nasiixay ahayd waana xaqa laysku leeya dadkii muslimiinta ay isku leeyihiinoo markaa waa xaq iyo nasiixo ayay noqonaysaa taasi waaba bal waxaa kaloo dee uu masalada kaleu halkan inoo raaciyey oo kollay sadrigan afraad kuga sugan iyo beydka dambena oo waxa aduguba dhow oo haddii aan israacina isku masalo keliyaba noqon karaan ruuxii haddii uu la joogo ay meel wada joogaan ruuxa ka muda taa hore waa maaha kitaab baa la weydiisay ama juso ruux ka raajaxsan buu ogyahay taasi maaha inuu dee agtiisa fadhiyo taas waa xataa hadduu ama beledkiisi ama beled kaleba ku ogyahay weeye laakiin tan waa majlis bay wada joogaan ruuxana maanta waa kaga mudan yahay kaga xaq leeyahay uun isagii isaga ka mudan oo ama sanadka caaliga ama ziyaadada dabdiga iyo fahamka ama da-diisaba uu isagii kaba da-wan yahay bal umuuro ayunbuu kaga waxunbuu kagaba raajaxsan yahay waana wada joogaan waxaa adabtu ay tahay inuu isaga hadalka u daayo inuu isaga taxdiiska u daayo saasay yeeli jireen oo ibraahim unakhaci oo caalim macruufa ahaa markay shacbi wada joogaan inna kerimo ma odhan jirin oo kale sir ibnu xubays iyo wail isaguna labadan mia mukhadaramiinta ah oo kale walow laga yaaba xataa itiijaahoodi inay wax ku yar kala dunaayeen haddana markaa da-diisa daraaddeed jiri joogo inna kerimo majliskaas kama sheegi jireen ama maba hadli jirin waail oo abu waail oo kale mede waxa weeyaan abu waail ha abu waail oo kale bal markaa in marka ay tahay dee ay wada joogaane taasay adabtu tahay inuu isaga u daayo waa adabtii iyo sii habboonayd bal markaasi adabtii ahlucilmiguna ahayd uu ka da iska daayo taxdiisku isaga ku daayo u daayana taxdiiskii marka ama beydka dambe tu odhan doonaa waxa weeyaan taasi waa majlis la wada fadhiyo oo markaa waxay tahay haddii aanay majliskii wada joogin oo meel kale uu joogo dee beledkii ama dee adigu majliskaasun aan ahayn dee ruuxii isaga wax ka manciyaya ma jire waa taxdiiskiisii waa wadanayaaye ee ruuxii ka mudnaa markuu xadradiisii joogo makaan ay wada joogaan majlis kulmiyo markaasay tahay inuu kaba tago taxdiiskii kullina umuurahaas oo dhan wada amtilo kala duwanoo dee culimmadii kaba dhacday oo iyaga aadaabtoodii ahayd halkana aadaab ahaan laynoogu soo naqliya laakiin iyagu si ay kuba dhaqmeen ahayd ayaa kutubta roonroon inooguba sugan weliba ha ugu sii mudnaado kitaabka sakaawi ee fatxulmuqiisi waayo hore nusoo sheegnay kitaabkeena magacan waa magac markii dambe uun layskaga madbuceeyey beryo dambe ee magacii sheekhu u dejiyey kii ma ahayn isaga dee matigana saynu usoo aragnayba tabsire iyo tadkiruu ku magacaabay tanna waa sharxa tabsira uun ama magacan fatxulmuqiisi waxaa leh sakhaawi kitaabkiisan waasaca ilaa kutubta musalaxa dee kuwa uwa ugu waasacsan ahba ama kaba mid ah bal markaasna kitaabkana sharaxa u ah waa sharax aadu mufiid oo waasacaho ilaa dabacaadkiisa hore leitay mooyaane dabacaadkan fiican ay dee shan mujalad kollay faharisa ay la socota ay ku madbacaysan yihiin saa kollay way aad bay ugu yar badantay amhiladu iyo taas waxaana kaga sii mudanho kollay dee kaga sii mudnaanaya kitaabkan la yidhaaho uu leeyahay khadiib oo dee isaga umuurahan aadaabta unba wax kale kamaada waa kitaab laba mujalad ku madbacaysan aadaabtan unbuu kagaba hadlaayo waa kitaabkiisan layidhaha aljaamic liakhlaaqi raawi wa aadaab saamic oo umuurahan isaga asal u ah ee isaguna sakaawiya kayrkiina ay isaga kaba soo naqliyaan oo isaga asal u ahoo dee marka la eego culimada waxyaalihii kaba dhacay magacyadooda tasmiyadooda iyo waaqaa'icda kala duwan waayo isaga kitaabku waa si guud oo isagoo laba mujalad ku madbacaysan ayuu ninka sheekha ah iyo ninkan daalibka aadaabtii ay ahayd ee inay kuma dhaqmaan iyo aadaabtoodin baaba kitaabkuba guud ahaan uu ku tacalluqsan yahay kolle kitaabkiisan kale ee khadiib leeyahay ee alfaqihi walmutafaqih la yidhaahna walow bal markaa taasna dee nooc cadaabtii way kuba sugantahay laakiin kitaabkaas waa dee ama waa nooc cadaabtii way kuba sugantahay laakiin kitaabkan aljaamic baa usii mudan dee kutubtan aan haynana way soo wada qaadaan amhilade laakiin sakhaawiyabaa usii badanoo waayo uu yar waasacsan yahay saa daraaddeed bu amhilada iyo bal markaa umuuraha culimada laga soo naqliya nuquusha uu badiya bal markaa taasba weeye marka haddaba in waxaana jirtay oo culimadii kaba dhacday bacdigood inay nici jireen beled ma ahaba imika taa hore majlis weyd oo tarku taxdiisin bixadratil xaqa tani waa beled uu joogo ruux isaga ka mudan oo isaga kaga mudan dee umuurahan inba isaga wax lagaga wariyo ama uu isagu cilmi ku nasriyo oo uu khaasatan wixii riwaayo ah riwaayadaadi golsand caaliya waxyaalaha la doonayay de culumtii kale akrinteedii iyo diraasadeedii kollay waxa weeye marka la eego waabay la iman jireen been kolkol baana dhici karta ninka aada u aqoonta badan iyo ka aqoon yar xagga tafiimka daalibka kan ka aqoonta yar inuu kaga mudan yahay baaba dhacayso kolkol oo taasi dhacaysa xaggii balmalka le habkii dadka wax loo gaadhsiin lahaa inuuni dee ay waxa weeyaan mid aqoon laga aqoon badan iyo laga mudan yahay u kagaba roonaado kii ka mudnaan bal laakiin waa waxyaalaha riwaayada kuba tacalluqsan inuu laga qaato oo laga wariyo beled cid ka mudani joogto oo waxaa xagga kaba mid ahaa kitaabkani nooguba sugan tahay yaxya ibnu maciin oo imaamkii macruufka aan garanayno heerka uu cilmigan iyo xifdi iyo dabdi iyo xadiidka la gaadhay inuu odhan jiray aladii yuxadisu bibaldatin wa fiiha awlaa bitaxdiisi minhu axmaq waxaana uu isaga laga soo naqriyey inuu yii kitaabka inoogu sugantaan hayne idaa xadatu bibaladin fiihi mithlu abi musirin fayajibu lilaxyati an tuxlaqa haddii aan anigu cilmi kaba aqriyo ama aan xadiis ka sheego oo laygaba wariyo beled abu musir oo kale uu joogo waa nin markaa dee ka da-roonaa dee ragga culimadii waktigiisiina ahaa walow markii dambe dee heerka uu gaadhay isagu ibnu maciin uu joogay iyo dee taasi aanay aada isugu dhoweyn oo ibnu maciin aada uga heer sareeyey baryaa marka dambe beled uu abu musir oo kale uu joogo haddaan anigu xadiisba ka sheego fayajibu lilixyati an tuxlaqahaa dee iyaga gadhkoodu waa si ay uga ilaalin jireen una la weynay dee khaasatan iyagoo raacaya rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee amarkiisii waxaaba waajiba dee ruuxa garhkiisa la xirayna waa tacsiirta ugu daran haddii la tacsiirayo ayay noqonaysay oo markaasuu garhkaygaba in la xiro oo laygaba xiro garhka ayaaba laga maarmaan noqonaysa bal markaa in waa waxyaala aadaaba marasuude halkan oo kale beedkan dambe syode isagu uu leeyahay dee beled ahaan iyada karaha wax oo ku sugani ma jirto khilaafu alawlaa maho waman yuxadis wahunaaka awlaa falaysa kurhan aw khilaafa alawlaa ahlannabi xadata alasxaabu waa taas buu kaba cabiray oo macnaa ninka isaga kuba waramaya beled iyadoo cid ka mudani beledkii ay joogto taasi horta karaahana ma hadda imaka in bacdigood baa karhun buu yidhi maha karaaha guud imaka taniyo leeya waaba karaaho ha iska ilaaliyo si imaka lama odhan halkan markaasu kaba cabiraa taasi karaaha maaha dee se bacdigood imaka hadalkood iyo ficilkood ba laga fahmay mana aha khilaafu lawlo wuxuu soo qaatay waktigii rasuulkaba salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo jooga ayay saxaabadii barhkood dadka u fatwan jireen ay bal markaasna axaadiisa sheegi jireenoo waxaanuu xujo ahaan usoo qaatayba ninkii dee labadii nin ee rasuulka islaba yimi ee midkood inankiisu oo ninka kale ajiro oo naagtiisa u kaba sinaysa bukhaariga muslimba kuba sugnaa ayaa markii uu ay runtii dacwada ay wadeen ayaa wuxuu yihiba waxay dadkii ahlu cilmiga igu yidhahan rasuulku ku leeyahay waa dadkii uu kaba maqlay oo markii horey dee wax yidhaahn xersasha aan ku dhammayn oo inanka aan badbaadin oo xoolu dib uga qaatay ninkii uu siiya ninkii naagta qabay naagta waxaan samaystay deeyi ayuu xoola u siiyey markii dambe oy haddana isla yimaadeen buu yihi intay sii sameeyeen ay sheegeen xoolihii iyo arigiiyo wixii uu siiyey balse inankiisu islaya ahaa u badbaadi ani markii dambe yidhi dadkii waxay ii sheegeen ahlu cilmigii baa iigu warramay waana waktigii rasuulka dadka ahlu cilmiguna waa saxaabadii kale ee masalada u aqoonta lahayd markaa siday waktigii rasuulka wataa saxaabadii ay fatwoonayeen oo kale taabiciin saxaabada waktigoodna taabiciinta fatwoonaysaa jirta bal markaa in arrintu karaaha guud maaha oo khilaaf alawlana maaha kol hadduu ruuxu muhimku inuu wixii aqoonteedii leeyahay oo dee uu taas leeyahay ayuu baaba muhima baltana waxyaalihii ay dee culimmada bacdigood looga soo naqliye weeyaan ka dambe markaa wuxuu yihi balamaadi hadda ku laabmaya wayambagii waxaa habboon imsaaku lacmaa kii indhaala ah ka joogsigiisii afhaysigiisa afkiisa uu ka haystuu ka joogsado maxay waa can taxdiis ama can iriwaaya aqrintii iyo riwaayadii in yakaf hadduu ka cabsado oo muxuu ka cabsanaya waa an yadkula calayhi maa laysa min xadiisi jawaaba indhalaa'iyo axaadiisina hayaa korka ugama hayo marka inuu bal markaa waxaan xadiiskiisi kamid ahayn cidi intay dhexgelisay kutubtiisii saas waxaanu riwaayaba ulahayn shaqo ku lahayn sia isagii uu wariyo taa hadduu kaba baqdo taas bal iyada waxa weyn way habboontay wa ana min ay wayambaqii waxaa kaloo habboon oo ta mudan ay tahay ana man shaksigii su-ila la weydiisto ee lagaba dalbo bijus-in juz macnaa dee addaada cilmiga kutubta cilmiga kaba mida amase kitaabba oo maxaa laga dalbayaa waa an yuqra-a caleyhi ama an dee yaqra in lagu dul aqriyo ama isaga lagaba qaato lagaba dalbo kaas oo markaa qad carafa oo alxaal qad carafa uu gartay inuu og yahay rujxana raawi raawi raajaxnimadkii oo isaga uu ka raajaxsan uu kaga mudan yahay fiihi fii hada ljusi ama fii hada lkitaabi kitaabkan raawigaasi ama beledkiisa ha ku sugnaado ama keyrkii ha kuba sugnaadee oo ama xagga sanadkiisoo ka caaliya ama samaaciisoo dee isagoo samaac ku xidhiiday ama adigu dee wax tarjiixun keenaya uu kaga raajaxsan yahay ruuxaas dee sida u mudani waxa weya maxaa dalla waa tusaya inuu u tilmaamo ayaa mudan ruuxii isaga ka raajaxsanaa ee kaga mudnaa oo raawigu yidhaha hebel u tag taasaa igaga mudanin fahuwa irshaadkiisaas iyo dalaalada uu tusayo raawi ciddan saa'ilka ah ruuxaa ka mudan uu u tilmaamaya u tusaya uu tusayaa xaqun xaq weeye nasiixo weeyaano waa shay xaqah waana nasiixadii ee ruux kastoo muslimi ka kale muslimkaa uu kuba lahaa wa tarku taxdiisin wayanbaqii waxaa kaloo mudan oo habboon tarku taxdiisin aqrin xadiidka la aqriyo ka tegeeda laga tago bixadrati laxaqi kii kaga awleysnaa ruuxan ee kaga mudnaa agtiisa iyo xadradii iyo markii meel wada joogaan isagoo afkiisa iska haystu kaa kala tudaayo wa bacdum intaa barhkood way kaba sii badiyeen bo culimada bacdigood saa ibnu maciin iyo rag kale ee inaadi xawaalo iyo adugu waa rag kala duwanaa kariha waa nacayo alafda qaadasho can xaggiisa lagaba qaato oo in wax laga wariyo bibeledii beled wax lagaga wariyo o lagagaba qaato ayuu nacay walxaal fii beledka uu ku sugan yahay awlaa man huwa waa shaksi isagu awlaa ka mudanoo min isaga kaga mudan ee kitaabka axaadiista ama taxdiiskiisi guudba ugaba mudan dee si uun ugaba mudan uu joogo inuu xadiis baaqrisa halkaa yaxyaba inoo taalle kitaabka inoogu qoran walaa taqum liaxadin waaqbilii calayhin walilxadu calayhini walilxadiisi ratili walaa taqum ha u kicin liaxadin axadna oo adigu ninka ay markaa axaadiisii ama adigu aada aqriyayso ama lagugu dul aqriyayo ee majliskii la fadhiyo un samaaca weeye ama adigu ka aqriyayo noqo sida caadadeenu tahay ama waxa weeyaan dee aada dhegaysanayso ha lagugu dul aqriyo ruux kaleoo qaari ha aqriyaye ha u kicin axad adigu soo galay ciddu doona haba noqdo taas waa iyadoo la weyneynayo tacdiiman lixadiidi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam taas cidna ha u kicin weeye kol haddii qiraa'ad dersiga socdo ruuxna ha u kicin wa aqbil qaabiloo jeedso oo waxaad u jeedsataa od qaabishaa calayhim kolay laftigu dee way siir weydaa rasuul kalimada qoraalkeedii adii dambayn lahayd unbaa soo horreysee markaan wasanka aqri'aynaa calayhimi si wasanku u toosnaado minta waan iska tasrinaynaa calayhimi walilxadiisi ratili taas bay xarakadu tahay ama imika wa aqbil adigu waa ninkii muxadiska ahaayow cilmiga iyo darsiga aqriyayow qaabiloo u jeedso calayhimiga korkooda macnaa ruux iyagii kaba mida uun nadarkaaga iyo taxdiidkaaga ha ku koobin ee dhammaantood xaggooda wada qaabil oo dadkii wada jeesto adigoon cid gaara iyo ruux gaara iqbaalkaagii aan kuba khaas yeelin oon kuba khaas yeelin taasba weeye wa aqbil calayhim walilxadiisi ratilay waratil tartiili markaa lilxadiisi xadiiskiina ujeedadu si degan oo hagaag dadkii dee ku dhegaysanayay ay u maqlaan oo wax markaa ama xuruuftii ama kelimaadkii oo degdega aada ku degdegayso uga qarsoontay oo u dhaaftay ruuxii dee baraarugsanaayo kusoo jeeday aan kuu soo jeeday aanay jirin bal markaa taa u aqriyo xadiidkiina tartiili si degan oo kaadsinya uu ku sugan yahay kelimaadkii iyo xuruuftii ay wada muuqanayaan oo dadkii ay hagaag u wada maqlayaan aan degdeg lahayn u aqri waayo rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh say caaisha waxaay tidhi lam yakun yasrud lxadiida ka sardiku maalin bay maqashay abi hureyre iyadoo maqsinkeedii joogtay abi hureyrana xujrada dabade gidaarkeedii dabadeed ee xaggan rawdada uu kaba tiirsanaa ama xagga masjidka uun oo axaadiis aqriayo intay sunaysanaysin waaba kaba baxayo markaas bay tidhi rasuulka ilaahi si axaadiisa u aqriaysaan ee ugu degdegaysaan iyo taasi isticjaalkiinoo kale uma aqri ahayn ee wuxuu ku hadlayayba kalaam dee cad oo soocan oo ruuxii dee maqla dhegaysta oo xafidayo o dabdinayo taas buu kuba aqriyayay haddaba bal muhimkaada kaa deganaado hadda dee khaasatan markii qiraa'aadka la socdeen tan tajiimka iyo macna isu sharxaya ahayn ayay kolkol isticjaal badan iyo dee cajalo iyo ay dhacayn horena waa tii inuu soo maray sharu lqiraa'ati alhadrama qiraa'ada waxa ugu shar badan waa hadramada oo taasoo degdeg oo kale haddaba ujeedadu si degan oo kaadsin yare oo hagaag loo maqlayo oo loo fahmayo waxba aadin ka qabsanayn ruuxu saamica ah xadiiska aqrintaadu haba noqoto bal markaa intani talle waa saddex jumloode way iska wada caddahay walaa taqum walaa taqum hatuucin liaxadin ruuxna markaa darsiga ku jirto adigu xataa ruux kale qaariba haba ahaadee ee mansib kasta haba lahaado munaasibtaas ee hawkicin fadhi un waa tacliil lixadiidi rasuulilahi sal xadiidi rasuulilahi sal waaqbil caleyhi markaa iyada aada dadkii aada la joogta ee dee wax lagaa maqlayana ruux keliya uun yaanu jeedsigaaga iyo eegitaankaagu noqon ee hewaday am yeel oo xaggoodii u wada jeedto adugu ruuxun yaanu iqbaalkaagu noqoninba intaas wararti tartiili lixadiisi xadiiskii tartiili bal intaas kale waa saddexdaa qaybood wax aada u wada waadixa ilaahay ku xamdi wasalli kuna salli rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maca salaamin salaam maceed adoo salaam raacinayo dee hore u sooma rabay inaanay habboonayn halkii kitaabadii in salliga iyo salaamta la kala qaado oo imaam nawowiyana waxaa buu yidhaahaa karaaha weeye in la kala gooni yeelo hore waa tii kitaabada xadiidkaan usoo marray taas haddaba salli iyo salaam dee adigoo la imanaya iyo wa ducaa kole waxaa loo qasriyey wasanka daraaddeeda waa ducaayi iyo duca iyaduna dee kollay xaalka iyo majliska u munaasibka taa laba kaalay fii badi majlisin intaba majliska bilowgiisa iyo wa khatmihii dhammayntiisa iyo khatmigiisa maca xalayin iyagoo dhan oo labadoodaba de waa labada xaalaba marka aada darsiga bilaabayso eed majliskiiba uu bilaaw yahay iyo marka aada dhammaynayso ee casharkii dhammaado labadaba ilaahay subxaanahu watacaala xamdigii iyo rasuulkii ilaahay salligiisood kuba sallido iyo salaam aada raacisid salligaa in waa kaasoo way wada socdaanba iyo duco iyadna kolba munaasib ah oo aada ducayso taas ka dhig majliska bilowgiisa iyo dhammaadkiisa oo tanna bal adabtii ayay tahay oo ruuxu majliskiisa wuxuu ku furfuranayaa kuna dhammaynayaa ilaahay xamdigii subxaanahu watacaala iyo salligaa iyo salaamtaa uu rasuulka uu kuba salliyayo iyo duco kolba xaalka u munaasiba kollayna kutubta shuraaxda kala duwan ducooyin ay yidhaahaan dee waaba kuwaasaa mudan baa inoogu sugan ruuxu kuwaa waa ka dooran karaa duco kalena waa la iman karaa isagu majliskiisa marka uu casharka bilaabanayo uu ku duceeyo dee markuu dhammaynayana adugu baltaasi waxba kuwani dee shardi maaha qaydna maaha de adugu maaha inay guud ahaan laleeyahy taas baa wax kastaba kaba mudan waa ikhtiyaaraadkii bacd alculamaa iyo umuura ay u arkeen inay aada iyo aada u munaasib tahay bal markaas walow dee kolkol siiqada ay salliga usoo dhigteen oo kale ay leeyihinna taas baa uba mudan de waxay wasalaatu wasalaamu atamani alakmalaani da inoo taalo oo kale kulamaa dakarahu daakiruun dee culimada qaar waxay yidhaaheen malaha iyadaaba ugu sii hee badanee laakiin salli markay noqotiyo salaam xunbaa ugu mudnaanaysa siiqada dee marka hadduu ruuxu dhammaynayo oo laleeya taas baa sali ahaad ugu filan siiqadii ibraahimiyada ee bal waxa weeyaanuun rasuulka ilaahina ha ku saliyo ilaahayna ha ku xamdiyo ducana ha laba yimaado markaa majliska la bilaabayo iyo dee markaas iyo uu dhammaanayo taasna bal adabtii ayay kaba mid tahay waxmed xamdi oo rabbigaa ku xamdi wasalli kuna salli waa ninkan muxadidka ahow maca salaamin salaam maceed iyo wa ducaa wa ducaay wa maca ducaayin iyo duca maci iyadoo ah xamdigaasi iyo salaadaasi fii badi majlisin majliska bilowgiisa ilaahay kuba xamdi kuna salli rasuulkii ilaahay iyo wa khatmihi majliska dhammaadkii macan xalayin iyagoo dhan labadoodu waa bilowga majliska iyo dhammaadkiisaba wacqid lilimlaa majlisan fadaka min arfaci lismaaci wallahdi uma inwe wuxuu ihi wacqid waxaad qabataa lilimlaa'i halkan asalku dee amlaa imlaa'an ayaa masdarku yahay ee qasrigan ah ismigii mamduudka ahaa maqsuur lagaba dhigay waxa keenay wasanka ayaa keenay taasi waa mid welibana intaasu ma keenin maanta daruuro wasan may keenin ee hamsadii lilimlaa kuba sugnayd iyaduna maanta markii beytka la asiisii loo aqriyayo lagu inshaadayo ee wasan ahaan la eegayo waa la takfiifinayaa oo way dhacaysaaba markaas xarakadeedna laamtii hore ayuunbaabay noqon ee dee sukunsanayd iyadna wasankaa taa keenayo waxaa markaa ku kulmaya qasri kelimadii la qasriyo iyo darja alhamza ayaa wasan ahaan ugu kulmaya welibana intaa beytka maaha fadaka min arfaci lismaaci alismaacidayda waa asmaaca mastarkeedii oo waa ismaac taas nafteedana hamsadeedu lama taxqiijinayo marka wasankii la aqriayo waa la tasiirinaya xarakadna markaas dee laamti kasray isu bedeli arfaci lismaaci bay noqon walahdina tii aynu soo dhdhow markii dhaweyd aan soo marnoo kaley la mid tahay oo iyadna hamsadeeda waa la darjinayaa si wasanku u toosaado waa keli beydkan keliya ayaa saddexa meelood intuba waa hamsooyin baa soo aragna allahuma qasriga mooyaane bal markaas ayay tahay hamsooyin markii hore hamsatu qadci ahaayo ee marka la tasiiriya hamsatu wasli isu bedelaya marka wuxuu leeyahay ama markan dee aan sideedna u laqbaysanno umuuraha umuma wada baahnine wacqad waxaad qabataa ninkan muxadiska ahow lilimlaa'i majlisan majlis qabo iyo fadhi laysu yimaadiyo xalqo dee aan ahayn maalin kastoo tii dersiga socdee ama sheekha laga dhegaysanaya ama isaga lagu dul aqriyayo taasi iyadu waa joogtaheedoo way socotee laakiin waa yeedhin adigu aada xadiidkii yeedhinayso dadkiina ay qoranayaan taas bal majlis u qabo iyo majlis la isuguba yimaado fadaka imlahaasi ama yeedhintaasi min arfaci lismaaci maqashiinta xadiidka la ismaqashiiyo iyo walahdi qaadashada la qaato oo hadday xagga sheekha tahy waa ismaac xankii kalena dee waa samaac ama qaadasho kuwa ugu sarreeyay ka mid yihiinoo ee horeba haddaynu usoo aragnay al aclaa anwaaci awjuhi taxamul inay ahayd ba asamaac min lafdi sheekh weliba samaacu markuu imlo yahay loo kusii talagalo loo sii diyaargaloobay waqti dee usbuuciyaa lagu talagalay oo umuuro badan oo ay dee si fiican ay ugu dabdin jireen majliska imlaha uu ka sii sarreeyaayo isaga anwaacdii ugaba sii sarreynaya waaba fadaka min arfaci ismaaci bal isagaaba dee ugu sarreeyaba halkaas bal taas la kaale uma in taksuru jumuucun hadday badnaato jumuucdii oo dadkii majliska imlaha imanayay ay aada iyo aada u bataan oo adigii aanay dhawaaqaagii maqlahayn oonad maqashiin karahayn fatakid waxaad yeelataa ood samaysataa mustamliyan ku isaga muballiqa dee kaa yeedhsanaya ujeeddada waa kii gaadhsiinaya dadka dhawaaqaagii mustamliga waaba kan kaasoo muxasilan nin cilmi bartay oo aqoon leh oo wax kasbado oo dee taxsiil u helo ah oo daa yaqdatin welibana baraarugsani u saaxiiba oo hagaag u baraarugsan oo dee nin muqafalah oo hadalka aad tiriba aan sidiisii u qaadanahayn ama si kale u qaadanayo hadhow si kale u gudbinaya ama wixiiba aan fahmayn aanu noqon bal markaa taas ee ruux saasa qabso kaasoo musawiyan isaga ku sugan oo dee kuwa fadhiya ama dee ku sugan bicaalin meel sarraysa sida mimbariyo wax lamid ah si ay dadkii faraha badnaa u arkaan oo wejigiisii loo arko meel sare isagu ku sugan oo kuba fadhiya aw amase faqaa'iman haddii aanu meel sare uu ku fadhiyo oo mutayasiri markaa aanu jirin oo dadku ay ka wada arkaan taaganba isagu oo taagan dadkii wuxuu u gudbinaya oo ku gaadhsiinaya kaasoo yatbacu raacaya maa yasmacuhu waxaan uu maqlayo oo adiga afkaaga ka maqlaya raacaya muballiqan xaaliya isagoo dadkii gaadhsiinaya oo ujeeddadu intii uu kaa maqlee uu dabdiyey ruuxii aanu gaadhinba ee faraw intuu aad kaaga fogaa dhawaaqaagaba aan maqlayn isagoo ah ka gaadhsiinaya aw mufiman ama se aan mid fahamsiinayo oo ruuxii dee dhawaaqa maqlayay laakiin fogida uu fogayay ay waxyaale ka yar qarsoomayeen ee waxyaale aanu yar fahmayni ay jirtay isaga dhawaaqiisan dambe intuu kaba fahmo ah kaasna wixii aanu hagaag u fahmin ee uu maqlayay isagoo ah ka fahamsiinaya oo ama dee waanu gaadhsiinba ruuxaan maqalba weeye ama ruuxii dee ay waxyaale yar dhaafayeen hadalkii uu ka yar qarsoonaanaya fogidan daraaddeed ah mid isagu fahamsiinaya bal halkan wuxuu ka hadlayaa majaalis alimla iyo aadaabteed buu kaba hadlayaa kollay majaalis alimlana dee waqtigii salafka iyo intii ku dhoweyd aad bay u badnayd oo dadku waxay ahaayeen dad axaadiistooda korka kaba qabto xufaad ah markaasaa waxaa la isugu imanayay ama masjid ha noqoto ama marka aanu masjidku qaadayn badnaanadu iskaba fadhiisaan haba noqoto ee waxay noqonaysay inta waqti dee la isuguba yimaaday majaalista imlaa la qabtuu sheekhu korka ka yeedhinaya axaadiistiisii dadkina way qoranayaan dee bal intoodii badnay ama waa la wax la qoranayo hadhowna dee kollay muqaabalo iyo inuu bal sheekha xifdigiisa laga qortay marka dambe kitaabkiisi inta loo laabmo wixii laga qoray laguma saxayo umuuro sidaasaa imanayayo horta bal waa arrin dee raggii xufaadda ahaa ayaa iyagu taasi ay u suurtogelaysay oo laba iman jiray bal markaa majaalis saliimlah iyo markay ama beled soo galaan ay yeedhinayaan kol kolba meel kale waayi jiro kol waxay sheegayaan bacli ibnu madini majaalistiisii oo kale maalinta habeenka inta badan maalin kasta mayn intaasi toddobaadkii bay maalin kaba qabanayeen ama dee jumca iyobay barhkood qaban jireen barhkood maalmo kale ay qaban jireen kolkol ama bacda alcasr jumca ha noqoto ama bacda aljumuca haba noqoto bacda asalaat ama maalin kaleba laakiin taasi kolle way iskaba badnayd arrintaa jumcuune waxaa dhacaysa kolkol majliska in lagaba waayo cali ibnu madini oo kale majliska imlihiis oo kale ee wax dhici karta majliska uu berri qabanayo dee waa subaxda berri ay arrintu noqonayso in casarka loo sii fadhiisan jiray waayo haddii kale meel lagama helayo casarku ninku sii fadhiisan halkaa dee barhkood waa haddii kale majliskii waanu meel kaba helahayn oo ilaa habeenkii oo dhan baa loo soo jeedayay waa majliska berri ama meel loo sii fadhiyayay taas baa dhacaysay hadaba markii dambe dee bimuruul waqti xifdigina uu hoosu dhacay qarnigii afraadba wixii ka dambeeyey xifdigu dee rag xufaadoo badan oo aad u badani haba jireen laakiin siduu ahaan jiray muu noqon kutubtiibaa dee soo timi oo imaka oo dee la ictimaadsaday waa sii yaraanaya sii yaraanaya xataa markii ibnu salaax lasoo gaadhay ibnu salaax majaalis ibla waa lahaa oo waa yeedhinayay oo dee isagii laga qorayo o laga dabdinayo laakiin dabadi alaamizi baa waxoogaa dee lagaba arkay ama yimi ee way joogsatay ilaa lasoo gaadhayay kitaabkeenan sheekh kale waktigiisii ciraaqi oo kale isaga ayaa iyadoo dee boqol sanadood in ku dhow aan cid caalamulislaami wax ka yeedhisay jirin kutubtaa la ysku dul aqriyayo ama la yska dhegaysanaya mooye oo majlis iblo la isugu yimaado sheekhu yeedhinayo dadkii kalena ay qoranayaan ayuu isagu bilaabay oo kutub waaweyn musadaraga xaakim iyo kutubta qaarkood ayuu yeedhiyay iyo majaalis kala duwan oo dee barhkood uu ilaa sideetan jirkiisiiba soo gaadhsiiya sida baydkaa maalintii dhaweyd soo qaadayay ee uu lahaa balaqtu fi dal caami sinal haram oo kale kollay majlis yeedhin khatmigii buu dhacay waxay noo soo socoto casharka dambaan ku arki doonaa inay jecaysan jireen markaa majlisku imluu dhammaado waxyaalaha ma qisooyin dadku yar dee malalkiiyo cajziga ka kaxeeyey nawaadirta ay idhaahaan iyo ashcaariya waxaa inay ku khatimi jireen markaa majliska imlaad isagaa waday haddana inankiisii waliyudiin abu zurca ayaa isaguna majaalista xoogaaya de hadday tahay ama masar ha noqoto ama madiine adigu diya maka iyo adigu baa yeedhiyey xaafid ibnu xajar baa isaguna majaalis aad u badan yeedhiyo kun ka badnayd isagana kollay berigii hore jimcuhu yeedhin jiray markii dambe laakiin waxay noqotay maalinta sulaasada oo laisu iman jiray casharadii kale way socdaan qaadi u ah hawshiisii kale way socotaa fatwadii iyo khidaabadii ee waa majliska imlaab maalin la isugu imanayay oo imika kutubbaana maanta uu ku dhameeyey taas oo kale waxaan filayaa maalidiisa ibnu xaajib oo kale ee taasay ahayd oo malaama imika haatan la madbuceeye kaama hayo in kitaabkan adkaar ee imaam nawowi leeyahay isagana waa yeedhinayey habkuu yeedhinayayna wuxuu soo qaadayaa in axaadiista nawowi soo qaatay ah axaadiista nafteeda ee kolba dee maanta intuu ku talagalay axaadiistaas ayuu sanadkeedii isagoo sheekhiisii ka bilaabaya oo de waa nawowi hadduu ama bukhaari ha u tiriy abi daawud cidduu doona ha u tiriya ayuu sheekhiisii intuu ka bilaabu sanadkii dhammayn markaasuu dee waxay duruq leedaye mutaabacaad sheegi darajadii xadiidka sheegi haddii dee bal markaa imaam nawowi hadalkiisa uu tacqiibinayana waa sheegaya bal markaasaasaa majliskii waa maalinta sulaasada la ysugu imanayo dee kitaab maalin keliya la ysugu imanayo talabaad asaaniid iyo riwaayaadkan iyo waxan ay kuwa badan yihiin oo socodku waa yaraanaya oo imaka ilaa lix boqol oo majlis ayuu yeedhiyey waa lix boqol oo darsi ayuu adkaarun kaba galay isagoon dhadhaweyn kitaabkii iminkana lixdii boqol lama wada hayo malaa in saddex boqol ku dhow ayaa lasoo madbuceeyo iminka saddex mujallad ku madbacaysan oo nataa'ij alafkaar marka horena sheekhan sharaxa adkaarkale ibnu callaan aad buu usoo qaadaayo waa u wada hayaan silayo dee aad buu hadaladii markuu xadiiska qabanayaba hadalkii xaafidi waa kuba jira waa hadalla aad u heer sareeyey kitaabkiina markaa ajzaa la taxqiijiyey oo saddexa markii hore labay hayd haddana mid dambey kuba kordhiyeen oo saddex majaalisna ma dhamma bal hadee wax dhici karta barhkood inaanay iskuba xigin waana waxa dee makhduud ahaan laguba helay lixdii boqol lama wada gaadhsiina ayuu wado intaas adarkaysaa dhowr iyo toban sanood bay qada waayo waxa ku qoran maalin kasta casharka maalinta ahayd salaasada iyo taariikhdii iyo wixii baa ku wada qoran dersi kastaba uu la socdaayo dee wixii markaa dhowr iyo toban sanadoodba intaas intii waday dee shakuna isagoo dhammayn buu kaba dhintay way saxaabi baa isku dayay oo xafida saxaabina majaalista waa waday iyo suyuudiba dabadoodna haddana waa iska inqiraaday oo wax la isticmaalay maaha waayo waa arrin heer sare ah ee ma aha dee cashar la aqriayo ninkii hor yaala maaha waa heer sare oo suyuudi iyo sakhaawina adigu way la yimaadeene lakiin markii dambe waxaan filaya de haddii la sheego xataa ay wax dhacaana wax la sheego maaha dee majlis iyo laba wax la sheego maaha lakiin duruus loogu talagalayo la yaqaano inta badanna kutub ay ku salaynayeen taasi iyada waqtiyadaasay deeta inqiraaday bal markaa tiibuu kaba hadlayaa adabteedii ayuu kaba hadlayaa oo wuxuu leeyahy bal markaa adigu haddaad xaafid tahay wey heerka aad gaadhsiisan tahay wacqid waxaad qabataa lilimlaa ay lilimlaai yeedhinta axaadiisii la yeedhinayo majlisan majlis oo hadda darsigii caamka ah ma aha ee waa majlis khaasa oo dee maalin la og yahay la isugu imanayo kaas la kaalay marka wuxuu leeyahy fadaaka kaas adigoo dee axaadiisii yeedhinta iyo sunahooda hore nooleeya oo laba yimaada min arfaci lismaaci maqashiin wax la ismaqashiiyo oo ruuxii uu cid kale wax maqashiiyo waa kuwa ugu sarreeyuu kaba mid yahay min arfaci lismaaci iyo wal akhdi qaadasho sheekh lagaba qaato dee hadday aclaa wujuuhi taxamul asamac min lafdi sheekh ahayd samaacana imlaha ayaa ugu sarreeya markay yeedhin wax lagaba maqlayo wal akhdi bal taasi waa mid hortoo majlis adugu waa inaad samayso oo ninkii caarifka ah ee muxadiska ah weeye liimlaai alxadiis maraatibta ismaaca iyo taxamulka iyadaa ugu sarreysa intaasi waa inta hore marka muxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala uma in taksur hadday badnaato jumuucun jumuuc oo kolkol bay dee kumayaal iyo kumaly rag qaarkood bay sheegayeen in toddobaatan kun iyo boqol kun iyo ay majlis yimaadeen si loo maqashiyaa ma jirto mukabiru sowl ma jirto masjid qaadayaa ma jirto banaanada la tegayaa laisla tegayeyba meel banaan bay isla tegayeen markaasoo laga baxaya xaafadaha iyo masaajida iyo waxaan waa lagaba baxayay haddaba bal markaa aad bay u badnay haddaba jumuuce hadday badnaato fattakid mustamliyan ku mustamliya yeelo mustamligu dee waa kii isagu kaa dalbayay inaad yeedhiso weeyaane dadka hadalka ayuu gaadhsiinayay laakiin ujeedadu haddii deeg dadkii waa kooban yahay sheekha dhawaaqiisa waa la wada maqlayaa iyada markaa looma baahnaba mustamligii laakiin marka la bato ee dadku ay badan yihiin adiga dhawaaqaagu aanu gaadhahayn ku intuu adiga markaa kuma ag fadhiisanayo meel durugsan buu fadhiisan yahay laakiin uu dhawaaqaa ka maqlo isaguna waa sii gudbinaya dhawaaqii dadkii kale ayuu u gaadhsiinaya dhawaaqaagii ayaa ama dee wixii aad tidhi buu iyagii usii gudbinaya isaga waa mubaliqun taas la kaalaya oo samayso kol kol haddii dee ay mid keliya aanu ku filayna sida abu muslim ilkaji iyo rag baa la arkay toddoba ay joogeen majliskii toddobadu midba mid buu sii gudbinayaa maaha eeg waa toddoba nin oo mubaliqiina sheekhi markuu xadiiskii ku dhawaaqo xadahanaa fulan yidhaaho kana xadahanaa fulan unbuu sii odhan mid kale usii gudbin mid kale waliba intaasna maxaadirtu ayaabay kumayaal ku qadareen dadkii tawaada uun haystay wax qorayay ayaa lagu qadaray meel banaan baa la fadhiyaa bal marka haddii uu ruux keliya aanu ku filayna ha laga sii badiyo ha laga sii badiye taa la kaalay laakiin isagiiba aadaab le iyo sifaad kan mustamliga ah oo wuxuu yihi waa kan xagga hoosuu sheegaya majliska caasim ibnu cali boqol kun baabay kuba qadareen de markaasoo kaa hore abu muslim ilkajina waa kaasoo toddoba masami halkan ay sharaxa inooguma sugan tahay boqol kun bay kuba qadareenoo dee naharun dik ragga qaarkood oo waktiyadaasna rag baa aad dee xarfaan ugu ahaa maahiriin ku ahaa habka tabliiqa iyo habka saasoo la yaqaanay oo kale dee ragga qaarkoodna saama si ahaynba waa kan qasooyin baa inoo socda marka wuxuu yihi haddaba mustami ha noqdo kaasoo muxasilan min taxsiillah ujeedaduna isba aqoonlo axaadiistii garanayo asaaniidii garanayo wixii hadduu asaaniidii wixii garanaya tasxiifkii iyo taxriifkii baa lagaga badbaadaya nooxaanba garanayn siaad u tiri si aan ahayn buu u odhanayaa ko wixiina ufahmayo kale oo yaanu noqonin buu leeyay waaye laa yaqdatin baraarugsanna oo hadalka sidiisii ufahmayo ruux baraarugsan ah oo ha noqdo wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay xagga hoose inoo taala laka mustamli yaziid ibnu haaruun yaanu noqonin imaamkii yaziid ibnu haaruun ninkii mustamligiisa ahaa xadiis baa la weydiiyey yaziid ibnu haaruun oo deetu yihi markaas isagu kana waa joogaa dee inuu dadkii gaadhsiiye weeye xadahanaa bihi cidda waa imaamkaas baa saa yidhi macnaa xadiiskan cidda waa ishaedadu waa dee ruux mid ka badanoo maaha shaksi keliya maaha labada maaha waa dad tiroobay oo tacaduday ayaan xadiiskaa ka maqlay buu mashaayikh kala duwana markaa magac maaha ninkiiba muxuu qaatay inuu ciddahaniba uu magac nin yahay deetuu dhawaaqay buu yihi fasax lmusami oo wuxuuhi ya abaa khaalidin ciddatu bnu man cidduu waa in ayo oo wuxuu qaatay ba raawi magacii oo uu ka maqlay oo ciddo la idhaah markaasuu doonayaa sidee loo sii ogaado bal ninkaa aabihiina in la helo tu yihi ciddatu bnu man dadkina way wada fadhiyaan imaamkiiba wuxuu yihi bu yihi ciddatu bnu faqadtuka ciddahani waa ankuwaayo inankeedi weeyaano isagii buu leeyahay waa dee nin u qalma isimlahan iyo tan maba tihidoo waa adiga weytadaada iyo la-aan adiga lagu waayo inankeed buu kaba cabiray haddaba kaasoo kale ayaanu noqonin waxa weeyaan dee waa inuu noqdo kolley waxyaala madxiigaa dood kuma qosasho dee sharaxa sakaawi oo kale iyo jaamica uu leeyahay khadiibiya way kuma sugantao tani ay tahay ta uguma sahlanoo qolooyinkaa waxyaala kaba dhacdhacay adigu wuxuu leeyahay waa ruux taxsiil leh baraarugsan wixii hagaagu fahmaya aqoontiilana waa inuu mustamligu noqdo taasoo mustawiyan isagu haddii dee bal markaa fadhiyo oo ku sugan oo beel bicaalin meel sare aw amase haddii aanu dee taasi lahayn meel sare saa minbariya wax loo dhigo dadka ay wada arkayaan oo wejigiisa ay arkayaan si ay dhawaaqiisaba u maqlayaan oo ku suganyay aanay jirinna fa qaa'iman isagoo taagan oo taagni imlihiisu haba noqdo kolley halkana xagga marka la eego wasan ahaan awda hamsadeeda waa la takfiifinaya ama la tasiirinaya markaa bicaali naw fa qaa'iman bay noqon wasankee laakiin markan kale uma baahnin haddaba isagoo meel sare kusuma ujeedadu ruuxan musamligii meel murtafica sida kursiya wax lamid aha joogo si ay dadka u arkaan isagoo iskaba fadhiya haddii aan intaasi dhicin waa inuu taagan yahay si uu dadkaasi hadal un aanay u maqlayne wejigiisana ay u arkaan dhawaqiisna markaa hagaag buu u wada gaadhaya bal markaa ha taagnaado sidaa daraadeed oo ibnu curayaba majliskii maaliki iyo adigu dee saasay yeelayeen ama rag ba adigu dee aimadii islaamka kamid ah majaalistood ayaa raggii muslimiintooda hayna ay taagnaayeen oo taagne wax laga qoraya ama iyagu dadka u gudbinayeen ee bal markaa taa ha noqdo tanna waa wixii uu laba imanayo faa'iidadiisiio yatbacu wuxuu raacayaana ninkan mustamligii maa yasmacuhu maa yasmacuhu minka wey waxaan uu ninkan muxadiskaa ka maqlayunbuu raaci oo mubaliqan xaaliya soo gaadhsiinayo intuu hadalkiisa kolba uu maqlo ayuunbuu siisii u gudbinayaa dadkii kala gaadhsiinaya mubaliqanna waa ruuxii aanay maqlahaynba ee hadalku aanu gaadhahayn aw mufiman amase isagoo fahamsiinayo ruuxii dee wax ka maqlayay laakiin fogidan daraaddeed waxyaalo u yar dhaafaya uga qarsoomayaa jireenna marka uu isagu kan ayaa usii adkaynaya wixii buu fahamsiinaya uu fahmi waayey dhawaaqa haba maqlee taas bay wadiifadiisu tahay kollayna masaleynu soo marray halkii qiraa'ada cala sheekh furuucdeedii ayaan kuba soo marray oo ruuxu haddii aanu sheekhiiba ama carabkiisii kaba maqlahayn ee waxa uu maqlay uu yahay kan qaariga ah un ama ama waxa weeye ama dee cid kale ama cid kaleo jaarkii saa dhinaciisa fadhiday intuu weydiiye kelimadii ay uba sugaan sheekhii ma ka warin karaa mise ma hataa waa u laami kartaana horeynuu soo maray oo masaladii halkan bay imanaysaa iyaduna masalada ninkaa mumligaa xaggiisa aanu ka maqlin musamligii uu kaba maqlay aynu hore usoo marro kolley taa waa u laami doontaan insha allahu tacaala waayo waxyaala iskuba xidhan arrintiisa ama waa tabliiq waa ruuxaan maqlahaynba ama waaba tafhiim wuxuu uhi wastaxsanu lbad-a biqaari'in tala wabacdahu stansata uma basmala falxamdu faasalaatu uma aqbal yaquulu man aw ma dakarta wabtahal wuxuu uhi wastaxsanuu culimmadu waxay fiicnayseen ay ku tiriyeen wax fiican inay tahay albad-a bilow biqaari'in ruux qaari ah biqiraa'ati qaari'in lagu bilaabay majliskii kaasoo kala aqriyaya suurad kooban oo suuradaha qur-aanka ka mid ah bacd alculamaana sia xaafid alciraaqi oo aan hayno iyo kitaabkiisani makaan aqriaynaba iyo tilmiidkiisii ibnu xajar oo kale iyo suurat lacla homala ay u dooran jireen sanaqri'uka falaa tansa iyo ayaa kuma sugan iyo suxufi ibraahim oo dee u munaasib waxyaala u munaasiba ayay aqrihi jireen oo la aqrihi jireen bal adigu waxay fiicnayseen in majliska intaan la bilaabin majliskii imlaa lagu bilaabo ku qaari ah oo suurad qur'aana aqriyey wa bacdahu shaygaa la aqriyey waa almatlubu waa qur-aankaa la aqriyey dabadiina istansata ninkii isagu mustamriga ahaa dadkii xaadiriinta ahaa ayuu ka dalbayaa inay aamusaan rasuulkuba waa kii istansiti naasa yaa jariir maalintii markuu khudbaynayey xajatulwadaac idhi carafa ama si dadka jariirow bal haddaba dadka ayuu ka dalbi barhkoodna waxaabay ka dhigeen istansata istansaadka la imanaya mumlige istansata wuxuu ka dalbayaa dadkii inay aamusaan oo taasoo uu aamusin uma bacdiyeedna basmala waa ninkii mumli mustamlig ahaa weeye isagaa in hadalkii bilaabaye bisankii buu laba iman oo bismi illahi araxmaan iraxiim buu odhan falxamda fadakara alxamda haddii aan nasbino laba icraabood baa jire fadakara markaasuu haddana sheegi alxamda xamdi ilaahay lagu xamdiyo fasalaata salaad buu sheegayo haddana wuxuu raacin bisinka xamdi ilaahay iyo salliga rasuulka isagoo salaamtan raacinaysayn soo maray waxaa kaloo nusqooyinka badankooda kuma sugnaa falxamdu fasalaatu ay fayalihi markaa bisinka ama dee waxaa xigaya oo soo raacaya oo ninkii mustamligaa laba imanaya alxamdu xamdi baa raaci fasalaatu salaadii baa soo raaci haddana marka intaasi dhacdo uma aqbala wuxuu ujeedsanayaa xaggii ninkii mumliga ahaa ayuu xaggiisa ujeedsan yaquulu xaaluu ku qawlayo man dakarta yaad sheegtay aw maa dakarta waa man dakarta min aldashiikh weeye waa sanadka marka ay taho hadii sanad la bilaabayo iyada wuxuu odhan miyaad sheegtay ama man dee xadasak iyo cibaaro lamidow haddii axaadiis ay tahay noo sanad markaa aan la sheegahayna maa dakarta min alaxaadiisi maxaad sheegtay ee axaadiisa buu odhan wabtahala lahu wuu ducaynaya oo sheekha ayuu u ducaynayaa ama radia allahu cankum haba yidhaaho raximakum allahu ha yidhaaho sa radia allahu can shaykhi wacan waalidayhi wacan ilmuslimiin ay barhkood odhan jireen haba yidhaaho taas weeye khaasatan markuu dee can waalidayhi odhanayana marka iyadana dee labada waalidna islaam ahayn xaafid ibnu xajar baa maalaha qabsaday sheekuu lahaayo sheekhadiisa kaa mid ahaa hayuu yihi radia allahu dee cankum wacan waalidaykum buu yihi oo dee tu sheekhay lukaadi ha odhan oo labadiisa waalid baa shoo islaam ba ahayn isagaa soo islaamay bal markaa dee laakiin markay taasi jirto radia allahu can hadduu waalidadii raaciyo kolleyna de markaynu inaga mandiqadeedana ama khaasatan soomaali marka la eego waktiyada dee majliska bilowgiisa yaa la odhan xaalo yeedhin yaanay noqonin be cashir kasta markuu dhamaado sheekha waa loo ducayn jiray oo kolley dee haba iska fiicanna way ahayd walow dee mar ducada maan uga jeedaa ama dee kayfiyada iyo siiqada iyo dee tan jamaaciga iyo waxyaala dee taasi waaba dhici karta baab kale inay noqotee bal marka waxa weeye hadalkaasu odhan isagoo wabtahala lahu sheekhi u ducaynaya wasalla waanu salliyaya ku salliyayaa waa ruuxan mustamligii rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markastoo dikrigiisa la gaadho axaadiisaha uu dadka u gudbinayo watarada iyadana wuu ka raali dee wuxuu ilaahay u weydiinayaa raadinimo iyo inuu kaba raali noqdo rido ayuu ugu ducaynayaa saxaabadii marka dikriga saxaabigu yimaado raafican labada xaalaba xaaliyo isagoo kor yeelaya dhawaqiisa sare ugu qaadaya wa sheekhu sheekhii mumliga ahaana tarjama waa tarjamaynayaayoo ashuyuukha sheekhyadan uu wax ka soo naqanayo ayuu tarjamadooda ayuu sheegaya magacood iyo kunyadood iyo waxoodii buu raacinaya dhammaynaya iyo hamaa waxay lahaayeen wadaca sheekha naftiisana ee wax ka soo naqanayana waa u ducaynaya bal weli aadaabtii baan kuma jirnaa majaalis alimlaa kolley iyadoo aadaab iskaba caama ay noqonayso marka waxa iyaga agtooda ay laba iman jireen markaa majlisulimlaa uu bilaabmayo waxay ku bilaabi jireen nin qaari ah oo aqriya suurad kooban oo qur-aanka kaba mida suurad dhanbaabay aqriyi jireen barhkood dee suuratulaclaha aqriyan kuwa suurad kale haba doorteen intaasay ku bilaabi jireen kolleyna waxaa malaha xujadoodu ay ahayd waxaa lasoo naqliyey saxaabadii rasuulku marka ay kulmaan wuxuu leeyahy su mare waa biisnaadi ilaa abi nadrata idintaa le waa abi nadrato waa daad ee da maaha sadarka labaad ninka uu khadib wax ka soo naqlinayo oo waa dee nin macruufa abi saciid alkhudri wax ka warin jireen asxaabta rasuulku marka ay kulmaan salawaat ullahi wasalaamu caleyh cilmiga ayay ka mudaakaroon jireen suuradna way aqrihi jireen qur-aanka kaba mid ah taas baa adigu bal markaa lasoo naqliyey oo dee tiina weeye kudayashadeed eh markaa majliskaa ibluu bilaabmayo in suurad qur-aana la aqriyo dabadeed marka qiraa'adii qaarigu dhameeyo ama mumligu ha aqriyo sheekhu ama mustamligu ha aqriyo ama ruux kale haba aqriyo tii ay dhammaato ayaa mustamligii dadkii majliska isugu yimi haddii loo baahanya weyne haddaan loo baahnayna la wada aamusan yahay uma baahno aamusa ee waa haddii loo baahdo aamus loo baahdo ayuu aamusiinayaa sida xadiiska dibaros aan soo naqlinay kuma sugnaa marka dadku aamusaan ayuu isagu bilaabaya hadalkii oo bismi illahi araxmaan iraxiim buu odhan ilaahay buu ku xamdiyey rasuulku ku salliyay markaasuu sheekhi xaggiisa intuu eego ayuu odhanayaa man dakarta raximaka allah ama gafara allahu lak yaad sheegtay waa markaa shuyuukhda markay noqoto iyo asaaniidii ama maa dakarta markay axaadiis noqoto maxaad sheegtay waana wabtahala lahuna waa u ducaynaya weliba waa raximaka allah radia allahu canka waatan welibana waa arrin dee kolley weyn oo majliskaa la arkana ruuxii waa aqbal waana nooc dee kolley waxa weeyaan uun kol haddii wax laga faa'iidaysanaya mala xaq uu leeyahay baabay noqon waxay ka soo naqliyeen yaxya ibnu aksam nin la yidhaaho halkaa male aktam baa idin taale waa aksam waa nin macruufa caalim ahaa wasiirna ahaa qaadina ahaa ayaa wuxu uhi niltu lqada wa qada alqudaati walwasaara macnaa qaadi noqday qaadi lqudaadna noqday wasiirna waa noqday oo markaa maa sururtu bishayin mila qawli lmustami man dakarta alxibkan iyadoo majliska intaa leg la joogo weligay kumaan farxin inta aan ku farxo ninka mustamliga hadalkiisa u odhanayo man dakarta raximaka allah isagaba maahe macmuum hoodiyo dee abi jacfar mansuur oo waliba umara ama khulaafadii muslimiinta ahaa ayaa mar ay soo qaadeen manaasisha aada u sarraysa ay yidhaaheen ladaadkii adduunyo wax kastaba helayo dee waxa aanaan gaadhin waa taas oo kale dadkaas dee magacoodna magacii rasuulka kuba xidhan yahay halkaa mustamligu ugaba ducaynayo taas oo maalin abu jacfar oo caalim ahaa isaguba raggii cilmiga in badan dalbay ahaa intaanu dee khilaafada tawaliyin oo markuu saa yidhi dadkii wasiiradiisa iyo nudamadiis iyo dadkii adugu dee ayuu yimaadeen iyagoo tawaadasto yidhaaheen dee aadba yeedhi waad karaysaay ayuu yidhi dadkan maha dadkii majliska ma tiine dadka majliskaasi waa dadka aldanisata markaa dee siyaabuhu almutashaqiqat arjo waa kuwa dharkoodu iskaga yahay ee laguhoodii qabow iyo meel kastaba siay u guuro gelayeen biyo qabow de ay safar miidhan tahay lagu dildilaacsan yihiin timahoodii ay kuba baxeen ee ah kolba maanta beledkan jooga berrina beled kala tegaya calaqa de ah dadkaa cilmiga dalbaya idinku maaha dadkii wax loo yeedhinayay